So treat yourself to that something special.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban xiriirka efemyada geeska afrika iyo internetkood naga dhegaysataan v o a somaly com
subax wanaagsan arooriisu bandhagaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax jimcaha sideedda bisha abril sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna saaki caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
inta siyaasadda soomaaliya ama gobolada ha ahaato maamul goboleedyada ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato golaha siyaasadda iyo bulshadaba runtii aad baa looga talageliyey dad eh, aan rajaynayno inay dalka iyo dadka daacadna oo u yihiin ay u dadaali doonaan ta- tababarkii iyo aqoontii la- loo baahnaana u leh arrinta doorashooyinka ayaa ku soo baxay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka hadlayay guddiyo qaran oo shalay uu ansixiyey golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya waraysi ayaan idinka haynaa qodobada kale aan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka idinkugu hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah munaasabad dhaqanka soomaalida lagu maamuusayey oo shalay lagu qabtay magaalada nairobi barnaamijkii saaka oo kale aad dhegaysan jirteen ee umuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka dunida wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa sheegaya in ilaa iyo lix meelood oo laga dhiibtay cododkii doorashadii la qabtay ay muujinayaan in xisbigu ka tirsan yahay ra-iisul wasaare david cameron ee konservatifka uu ku horeeyo cododkii la dhiibtay waxyar kadib markii la xiray goobaha codbixinta ayaa warbaahinta ku hadasha codka xukuumadda laga sii daayey saadaalin ah in xisbiga konservatifka uu helay saddex boqol iyo lix iyo toban kursi xagga xisbiga mucaaradka ee leyba uu helay laba boqol iyo soddon iyo sagaal kursi sidoo kalena xisbiga scottish nationalist uu helay konton iyo sideed kursi dadka siyaasadda britain u kuurgala ayaa sheegaya inay u badan tahay in xilka uu sii hayn doono ra-iisul wasaaraha hadda talada haya david cameron intii ay socdeen ololayaasha doorashada dhacday ayuu ra-iisul wasaare david cameron ballan qaaday in la qaban doono afti ah in britain ay britain oo ku jirta kaalinta shanaad ee wadamada adduunka ugu dhaqaalaha wanaagsan ay ku sii jiri doonto ururka ganacsiga wadamada yurub oo ka kooban sideed iyo labaatan dal iyo in kale
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqi doonta maalmaha soo socda in baaris lagu sameynayo qeybta booliska ee magaalada baltimore oo dadka qaar ay ku eedeynayaan in laga yaabo inay ku kaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda madaniga hadalkaasi waxaa dhegaysi ah, uu- ay- uu sameeyey koongareeska khamiistii shalay ka sheegtay xeerlaalyaha guud ee maraykanka loret lynch waana markii ugu horreysay ee ay koongareeska hortagto si ay u dhagaystaan tan iyo markii loo magacaabay xafiiska bishii lasoo dhaafay maalintii arbacada ayaa mayirka magaalada baltimore gobolka maryland waxa uu ka codsaday xeerlaaliyaha inay amarto baaris lagu sameeyo booliska horey xadgudubyo noocan ah ayaa guddi federaali ah oo baaris ku sameeyey ay ku heleen qeybta booliska magaalada ferguson gobolka missouri iyo qeybta booliska cleveland gobolka ohio linj waxay sheegtay in mas-uuliyadda boolisku aysan ahayn inay xakameeyaan rabshadaha balse sidoo kale looga baahan yahay inay ka hortagaan duruufaha keeni kara faraca ururka alqaacida ee dalka yemen ayaa sheegay in hogaamiye ka tirsanaa bishii hore lagu dilay dalkaasi iyadoo ku geeriyooday weerar dhanka cirka uu maraykanku ka fuliyey dalka yemen hogaanka faraca alqaacida ee yemen ayaa sheegay in la dilay nasar bin cali al ansi wiiluu dhalay oo curadkiisa ahaa iyo xubno kaloo ka tirsan ururka alqaacida kuwaasoo lagu dilay magaalada mukalah ee dalka yemen hogaamiyaha la dilay al ansi ayaa horey u sheegtay mas-uuliyaddii weerarkii lagu qaaday wargeyska ka soo baxa dalkan faransiiska ee charli ebdo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa si kooban u sheegtay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga aston carter uusan wax faallaa ka bixin doonin dilka hogaamiyaha faraca ururka alqaacida ee dalkaasi yemen
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington shalay golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa ansixiyey saddex guddi qaran oo kale ah guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka iyo guddiga adeega garsoorka guddiyadan oo ah kuwo dastuuri ah oo sugaya ansixinta baarlamaanka ayaa waxaa hawshoodu ay noqon doontaa gaarsiinta dalka nidaam cadaaladeed maamul dhisan oo suuban iyo doorashooyin dimuqraadi ah oo xora oo soomaaliya ka dhaca sanadka labada kun lix iyo tobanka qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray gud- wasiirka arrimaha dibadda iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa waxaan ugu horreyn weydiiyey bal guddiyadaasi inuu ka warramo
e, sharciga guddiga doorashooyinka qaranka wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbiso toddoba iyo labaatan xubnood oo s- oo e, kusoo baxay liiska kooban e, guddiga kalena e, e, guddiga xuduudahana sagaal qofood E, marka si ayadana fursad ay u helaan e, golaha wasiiradu sagaal iyo toban qofood baan kasoo gudbinay guddigaas guddiga kalena toddoba iyo labaatan qofood dood iyo ka fakar dheer kadib waxaa loo saaray guddi kadibna goduhu waa u codeeyey waxaana lagu ansixiyey sagaal sagaal labada guddi ah Eh, wasiir guddiyadan maxay uga dhigan yihiin hannaanka higsiga labada kun lix iyo tobanka ama haddaan si kale u dhigo siyaasad ahaan ahmiyad intee leeg ayay u leeyihiin soomaaliya Eh, labadan guddi waa laba guddi oo aada iyo aada runtii muhiim u ah muddo dheer in ka hor la sameeyey ay ahayd Eh, dabcan guddiga doorashooyinka qaranka waa guddiga loogu talagalay laba kun iyo lix iyo tobanka in uu doorashooyinka qaranka hago eh, sida ay u dhici doonaan qaabka ay noqon doonaan Eh, dabcan isagoo la kaashanaya ama baarlamaanka iyo golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laakiin hogaanka doorashooyinka wixii hadda ka dambeeya wadanka eh, wuxuu hoos imaanayaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga xuduudaha iyo federaalka e, asaguna muxuu ahaa guddi mar hore in la dhisa ay ahayd muhiimadiisuna waxay tahay wadanka waa tala federaal gareeyey e, gobollo la isku daray kuwo la kala e, saddex saddex iyo laba labo hadda siday isu qaadan karaan iyo ka badanba gobolladaas la isku darayna waxaa ka dhex jirta dood ah xuduuduhu e, gobollada dhexdooda xagee noqon doonaan sidee qaabka oo federaalka ee dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqayn doonaan arrimahaas oo dhan waxaa qaban doonaa guddigan e, federaalka iyo xuduudaha oo isagana ay ahayd runtii waqti hore in la dhiso labada guddi marka muhiimadooda waxay tahay si doorasho ay u dhacdana guddiga doorashooyinka si maamul goboleedyadaas hadhow ay ayaga ruuxooda doorashada iyo aragtida laba kun iyo lix iyo tobanka ay uga qayb qaataanna waxaa kala xadayn doona oo kala habayn doona guddiga xuduudaha iyo federaalka marka runtii waa laba guddi oo aada iyo aad e, national level u ah e, aadna muhim ugu ah e, ho- geedi u socodka laba kun iyo lix iyo tobanka ee ee dadka soomaaliyeed ay hiigsanayaan marka guddigan wuxuu noqonayaa guddi ka madax bannaan siyaasadda dowladda oo eh, doorashooyinka ka shaqeeya guddigaas dabcan eh, golaha wasiirada ansixiyey waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka baarlamaanku wuu ansixin doonaa muddo lix sana uu haystaa eh, inuu ka shaqeeyo doorashooyinka qaranka waa guddi madax banaan eh, wada shaqayn baa kala dhexayn doona wasaaradda arrimaha gudaha laakiin waa guddi heer dastuur ah eh, baarlamaanku uu ansixin doono eh, wasaaraddu aysan faragelin ku yeelan doonin iyo xukuumaddu wa waa gartay laakiin eh, soo dhisidiisa wasaaradda arrimaha gudaha soo gudbiso laakiin ma kala tashateen dhinacyada kale siyaasadda soomaaliya ku lugta leh ama gobollada federaaliga ah ma kala tashateen dhismaha guddigan si fiican e, guddigan e, e, guddigan e, doorashooyinka iyo guddiyada kaleba labada guddiba waxaa soo gudbisay saddex boqol iyo konton iyo lix qofood sida sharcigu uu dhigayo waxaa loo saaray guddi hoosaad ee wasaaradda ee kala talinayay sidii loo soo yarayn lahaa oo dadkaa looga soo dhigi lahaa toddoba iyo labaatan meela iyo sagaal iyo toban qofood meela e, intii arrimahaasu socotay inta siyaasadda soomaaliya ama gobollada ha ahaato maamul goboleedyada ama ha ahaato baarlamaanka ama ha ahaato golaha e, siyaasadda iyo bulshadaba e, runtii aad baa looga talageliyey dad e, aan rajaynayno inay dalka iyo dadka e, daacadna oo u yihiin e, u dadaali doonaan e, ta- tababarkii iyo aqoontii la- loo baahnaana u leh arrinta doorashooyinka yaa yaa yaa kusoo baxay loo soo xulay kadibna la sii yareeyey oo goluhu sii kala yareeyey dabcan baarlamaankay hormari doonaan oo isaguna sii kala sii kala xuli doona marka runtii e, howl weyn baa hortaala guddigaas haddii la ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo waana rajaynaynaa inuu ansixin doono waana shaqo weyn oo dadka iyo dalka soomaaliyeed uqabsan waa waa gartay waxaa kaloo jiray guddi eh, isna guddiga adeega garsoorka oo golahu ay ansixiyeen bal isaga guddiga waxa ay shaqadiisu noqonayso haddaad nala wadaagto E, guddiga adeega garsoorka dabcan wasaaradda cadaaladda ayaa soo gudbisay e, e, oo kor keentay golaha maanta E, waxaa sida sharcigu yahay waa inuu sagaal xubnood isaguna ka koobnaadaa E, hadda toddoba lasoo gudbiyey labana boosishinadooda banaan darteed waa guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo guddoomiyaha guddiga maxkamadda dastuuriga oo aan hadda labaduba dhisnayn E, toddobadii kale waa lasoo gudbiyey E, muhiimadiisu waxay noqon doontaa e, ka warqabidda iyo ogaanshaha cadaaladda sistamka cadaaladeed ee soomaaliya ama qudaada ama xeer ilaaliyaasha ama nidaamka maxkamadaha iyo eh, ka warqabkooda iyo kala kontroolkooda iyo magacaabistooda shaqa udhiibistooda ee howlahaas oo hore u jiri jiray yay ka shaqayn doonaan wa- waa gartay haddaan arrimihii guddiyada halkaa uga baxo ee su-aal kale haddaan kaa weydiiyo shalay waxaa magaalada kismaayo lagu caleema saaray baarlamaanka cusub ee maamulka jubba Een, cabashooyin badanna way jireen wasaaradaadu sidee uma- ku maaraysay cabashadii faraha badneed ee kasoo yeeraysay qaar ka mid a dadka deegaanka Eh, baarlamaanka eh, juba eh, dabcan waa run cabashooyinka eh, intii laga helayo mechanism iyo sharciga in loo wada nuglaado oo lawada dhegeysto eh, waktiga cabashooyinka waa iska jiri doonaan eh, hal maalina wax wada dhamaystira eh, lama dhisi doono laakiin eh, dabcan maamulka eh, jubbana waa kala hadalnay marar badanna waa kala fadhiisanay in la saxo ballanqaadyo badan bay sameeyeen inay sixi doonaan anugu marka aada waxaan u aaminsanahay in de wax jiraan eh, a- aabaadka iyo dadka qayladooday ka muuqataa laakiin eh, haddana in eh, geedi socodku uu runtii sidii shala uu ahaa uu maanta ka horumarsan yahay aana kala hadalnay maamulka mar iyo labo eh, ballanqaadkooduna uu yahay inay sixi doonaan marka dee in wax la bilaabo oo waxa bilaaban la saxa ayaa ka fudud inaan waxba la dhisin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu waramayey
waa tahay mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan meel kasta ood markaasi naga dhegaysanaysaan munaasabad dhaqameed si wada jir ay iskaga kaashadeen midooda yurub iyo dowladda soomaaliya ayaa shalay lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya munaasabadaas waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan soomaaliya kenya iyo hay-adaha daneeya arrimaha dhaqanka ee markaasi caalamka warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryaheena yaasiin ciise wardheere
aan isweheshano
xafladaasi oo dhaqanka lagu maamuusayeen ka soo qayb galeen saaxiibada dhaqanka soomaalida iyo dadka iyagu markaasi ka shaqeeya hirgelinta hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ayaa maanta waxaa ka qayb galay aqoon-yahano waxaana soo qabanqaabiyey ururka midowda reer yurub aqoon-yahanada halkaasi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa nuuraddiin faarax oo isagu ka mida qorayaasha ugu caansan qaaradda afrika iyo weliba dunida afka soomaaligana wax badan ka qoray waxyaabaha uu sida gaarkaa uga hadlayana waxaa ka mid a waxaa midayn kara dadka soomaalidu inuu dhaqanka yahay lagana gudbo kala qaybsanaanta siyaasadda ku dhisan si markaasi hiddaha iyo karaamada soomaalida loo soo nooleeyo maanta waxaan u arkay horta faa'iidada uu leeyahay dhaqanku waxyaalahan ka hadlay waxaa ka mid ahaa in soomaalida waxa ka dhaxeeya soomaali haddaanu nahay ama raaskamboni iyo kismaayo joog ama berbera hargeysa garoowe beledweyne cadaado meelahaasoo dhan meel kastoo tegtid soomaalidu waa mid isku af bay ku hadlaan dadkana kala qaybinaya oo siyaasiyiinta ah oo marna qabiil loo qaybinaya marna region noo qaybinaya faa'iidooyin badan ma wadaan waxa faa'iido wada isku kaaya xiraya waxa weeye dhaqankayaga dhaqankayagii hadda waanu ka tegaynaa maalin waliba waxaan idhaahdaa aniga warguntiinadii meeday war garsasaar meeday war af soomaaliga la isku salaamo war nabad ma sheegtay xalay maxaad ku barideen intii waa la la'yahay soomaalinimadanadii aanu ku soo noqonno aanu ducaysanno si ay nabad noogu timaado aanu iskaashanno dadka isku kaaya dirdiri lahaayeen oo ninuu ku leeyahay anaa dadka kan masila anigoonan joogin gowma laha intaannu iska dayno ilaahayna aanu ka baqno islaamnimadii runta ahaydna aanu ku soo noqonno dhaqankannagiina aanu haysanno dhaqankannaga annagoo soomaaliya oo islaan aanu sidaa u noolaanno dhaktar nuuraddiin faarax arrimahaasi waxay u baahan yihiin in wax laga qoro wax badanna waa laakiin xilligan burburka oo waxaasu dhaqankii iyo kala qoqobkii iyo afkii uu sii lumayo waxyaabaha ugu dambeeya oad wax ka qortay maxaad wax nooga tilmaami dee kartaa waxaa ka mida waxyaalaha kan baan ka qoraayo waxaan ku leeyahay dadkan wada dedan annaga ma wada dednin soomaali baanu nahay garbasaar iyo maaragtay guntiino iyo muxuu ahaa heeskii soomaaliga dhahayay waxaana lagu dadkanaga waxaa lagu ahey iyo gabar timaha haa waa waxa dhulkeenna u gaaro u gaara ee wixii dalkanaga u gaarka ahaa aanu soo noolayno mudane aadan barre ducaali oo ah xildhibaanka laga soo doorto magaalada gaarisha islamarkaana ah gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya ayaa ku dhiirigeliyey dadkii halkaasi isugu yimid gaar ahaan dadka af soomaaliga ku hadla in la dhiirigeliyo lana xoojiyo maadaama af soomaaligu iyo hidaha iyo dhaqanka soomaaligu uu yahay xudunta isku haysa dadka soomaalida oo dhan bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan u maanay inaan ka qayb galno dabaaldelkii lagu xusaayey kaljarka ama dhaqanka soomaalida oo ay qalqaaliyeen eh, eh, beesha european union xafiiskooda soomaaliya waxaan leenahay eh, waa in lagu faano eh, dhaqanka soomaalida waa in la badbaadiyo waa in la koriyo waa in carruurteena aan barno luuqadda iyo dhaqanka gebigiisaba marka soomaalida meelay joogtaba waana inaan wakti siino sidii dhaqanka soomaalida ugu horumari lahaa waxaa kale oo isna munaasabadaasi ka soo qayb galay oo kelmado fariimo koobana ka jeediyay brofesor ibraahim faarax oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada nairobi waxaa ugu muhiimsanaa yaasiin adoo ku mahadsan fursadda saddex farrimood kow dhaqanka soomaalida inuu aad qani u yahay kana soo jeedo shareecada islaamka labo wadahadalladan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay wadaan in lagu soo daro bulshada rayidkan oo aysan keligood iska qaadanin iyo saddex in beesha caalamka ay noo deyso dhaqankeena suuban ee soomaalida oo ay isfargelinta naga deysa meel walba ah xafladan waxaa kaleoo ka soo qayb galay dr daahir cali cumar oo mar ahaan jiray agaasimaha guud ee akademiyada fanka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida wax badanna ku dhaqnaa waddanka new zealand haatan bugaag badan ayuu ku soo bandhigay xafladan ka dhacday magaalada nairobi ee loo bixiyey maalinta dhaqanka kelmadaha uu ugu talagalay dadka ee fariinta halka uu ka soo jeediyeyna waxaa ka mid ahaa aad iyo aad baan ugu bogay barnaamijkii iyo dadkii ka hadlay ee kala duwanaa Eh, waana mudan yahay dhaqanka soomaaliyeed oo intii eh, dagaalka sokeeye jiray shan iyo labaatankii sano dhaawac weyn uu soo gaaray had- dhinac kasta markii laga eego dhaawac weyni soo gaaray qof kasta iyo cid kasta iyo guruub kasta oo xusaysa ama wax ka odhanaysa aad iyo aad buu qiimo weyn noogu leeyahay munaasabadan ay ka soo qayb galeen dad soomaali ah oo caan ku ah qoraalka afka soomaaliga iyo hidaha iyo unesco iyo hay-ado kale waxaana ka qayb galay wafdi uu hogaaminaya wasiirka warfaafinta iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka socda dowladda soomaalida iyo weliba xarumaha dhaqanka cilmi baarista hidaha iyo horumarinta afka meelaha afka soomaaliga looga hadlo xuseen ciise wareere v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay yaasiin aqalka senadka ee maraykanka ayaa u codeeyey hindisa sharciyeed u oggolaanaya koongareeska inuu dib u eegis ku samayn karo islamarkaana uu codgelin karo heshiis kasta oo kama dambaysa oo laga gaaro barnaamijka nukleerka ee iiraan wariyaha v o eda michael bowman ayaa ku soo warramaya in sharcigan ay eh, senataradu ka doodayeen muddo t- laba toddobaada haatanna la horgeyn doono aqalka wakiilada si uu isna u ansixiyo cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixintaasi inoo haya
hindisa sharciyeedkan ayay u codeeyeen sagaashan iyo siddeed senatar halka uu hal senatar diiday iyadoo tani ay ka dhigan tahay in muddo soddon maalmood ah uu heshiiska cunaqabataynta iiraan looga fududaynayo uu hakad sii ahaan doono taasoo xubnaha koongareska siin doonta fursad ay ugu dambayn ku oggolaadaan ama ay ku diidaan heshiiska hubka nukleerka ee dalka iiraan lala gelayo senator bob coker oo ka mid ah xubnaha soo gudbiyey hindisa sharciyeedkan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sharaxaya waxa ka maqnaan kara haddii uusan sharciga soo marin Without this bill, there is no limitation on the president's use of waivers to suspend ma the jiraan sanctions Congress has put in waxadaynta place.
adeegsiga madaxweynaha ee awooddiisa sharci ilaalinta si uu u joojiyo cunaqabataynada ama xayiraadda uu koongareesku soo rogo ma jiro wax waajibinaya in uu koongareesku helo warbixin buuxda oo ku saabsan heshiiska lala galay iiraan ma jiro wax waajibinaya xilli uu dib ugu eego koongareesku oo uu ku baaro kuna miisaamo heshiiskan ma jiro wax waajibinaya in madaxweynuhu uu caddeeyo in iiraan ay heshiiskan u hoggaansamayso iyo sidoo kale ma jiro hanaan dhaqsa leh oo koongareesku uu si fudud uu markiiba cunaqabatayntaasi dib ugu soo rogaya iiraan haddii ay khiyaamo samayso senator ben karen oo ka mida xubnaha soo gudbiyey hindisa sharciyeedkan kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in ku lug lahaanshaha xubnaha koongareska heshiiskan iiraan uu yahay oo keliya inay sii xoojiyaan doorka maraykanka ee barnaamijka hubka nukleerka haddii heshiis la gaaro Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple. We'll be in a stronger ujeeddadaydu position.
waxay tahay in iiraan laga hor istaago inay noqoto dal haysta hubka nukleerka gulufka waana mid iska fudud oo cad waxaana taas ka istaagi doonaa mowqif adag iyadoo la marayo dhabbaha sharciga senatarka keliya ee diiday inuu ogolaado hindisa sharciyeedkan ayaa lagu sheegay inuu yahay senatar ku cusub fagaaraha kaasoo isagu isku magacaabay inuu yahay hoggaanka ragga xasaasiyadda ka qaba heshiiska iiraan ee soo shaabaxay laba bilood ka hor iyadoo senatar tom carton oo markii ugu horreysay ka tirsan senatka uu warqad furan u qoray hoggaanka sare ee iiraan taasoo qoraalka ku qornaa uu iiraan ugu hanjabayey in uu koongaresku wax ka bedeli karo heshiiska nukleerka iiraan maalmo kadib ayaa la sheegay in senator tom carton uu boggiisa twitterka ay hadallo qoraala isku weydaarsadeen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad sharif senator tom carton ayaa ka mid ah senataro ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo doonaya in dib u eegista heshiiskan lagu daro in xukuumadda teheraan ay aqoonsato jiritaanka israa'iil iyo qodobo kale senataradu ha hor istaagaan ama ha u codayn waayaan hindisharciyeedka loogu yeeray kaniinkii sunta balse wax ka beddelkiisu waa mid horseedi kara in madaxweynuhu isticmaalo awooddiisa diidmada qayaxan taasoo ka caraysiinaysa senator tom carton iyo kuwo kaloo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro senator ted cruz Our first priority should be stopping a bad Iran deal. that ahmiyaddeeda jeopardizes koowaad ayaa ah inaannu joojinno heshiis xun oo lala galo iiraan kaasoo halis gelin kara malaayiin maraykan ah iyo malaayiin kale oo maraykanka xulufadiisa ah aqalka cad ee maraykanka ayaa bilowgiiba ka soo horjeestay sharciyada iyo hannaanka koongareska ee ku aadan heshiiska lala galayo iiraan iyadoo aqalka cad uu ku doodayo in soo faragelinta hawshani ay horseedi karto qoonsi ama burbur ku yimaada heshiiska dalalka caalamku ay la galeen dowladda iiraan dowladda iiraan ayaa iyaduna sidoo kale horraantii heshiiskan u muujisay inuu yahay mid aano ama xaasidnimo ay ku jirto intii aysan guddiga senatarada maraykanka u qaabilsan xiriir- xiriirka dibadda aysan meel marin bishii abril ee sanadkan
warbixintii waryahayaga michael powman waxaa inoo soo jeedinayay cabdiraxmaan xuseen furre oo istuudiyaha igu weheliya haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka daraasaad uu dhowaan sameeyey urur maraykan ah oo ku takhasusay daraasaadka iyo aftiqaadista oo lagu magacaabo pew ayaa saadaalinaysa in tirada muslimiinta dunida ku nool ay ka sara mari doonaan kiristanka iyadoo islaamku uu noqon doono diinta ugu ballaaran ee caalamka ka hor dhammaadka qarnigan islaamka oo ah diinta ugu da'da yar uguna dambaysay diimaha caalamka ayaa sida ay daraasadani sheegtay waxa ay dhaafi doontaa diimaha kale waxaana isbeddel uu ku iman doonaa dalal badan oo caalamka ah dhowaan ayaa haddaba khubaro kala duwan ay ka qayb qaateen dood looga hadlayey arrintan waxaana dooddaasi soo qabanqaabiyey isla ururka daraasaddan sameeyey conor hacket oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee pew madaxna uu ahaa guddiga daraasaddan samaysay ayaa ku soo koobay waxyaabaha ugu waaweyn in islaamku uu hadda yahay diinta ugu xawaaraha badan caalamka xagga korniishaha ayaa waxa uu sheegay in ay badi la xidhiidho tirada dhalmada oo sarraysa iyo bulshada oo dhallinyaro u badan guud ahaan kobaca dadyowga qaaradda afrika ayaa saamayn kula isbeddelka muslimiinta iyo kiristankaba marka la gaaro bartamaha qarnigan qaaraddu waxa ay hoy u noqon doontaa boqolkiiba afartan kiristanka caalamka master hacket ayaa sheegaya in daraasadu ay muujinayso in kiristanku uu sidoo kale sare u qaadi doono qaybta uu ka yahay mujtamaca caalamka arrintan oo ah mid labada dhinacba u wanaagsan sida uu sheegay So, for both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good news.
sidaasi darteed muslimiinta iyo kiristankaba labadaba waxaa jira wax loo qaadan karo war wanaagsan dadka aaminsan diinta budisamka ayaa iyagu sidaa aan ahaan doonin kuwaasi oo baaqi ku ahaan doona qiyaas ahaan shan boqol oo milyan oo qof oo aaminsan diintaasi brofesor david faws oo ah brofesor daraasaad ku sameeya mujtamaca britain ayaa sheegaya in tirooyinka badani aanay damaanad qaad u ahayn awood badni What really matters, I think, is economic and cultural productivity. Uh, does the country manage to translate its numbers?
waxaa dhab ahaan macnaha samaynaya ayaa waxa ay ila tahay dhaqaalaha iyo soo saarka dhaqanka waddanku awood ma u leeyahay inuu tirooyinkiisa u fasiro saameyntooda dhaqaalaha dunida iyo marka ay noqoto awoodda ka dhaadhicineed labadaba weli baarayaasha ayaa qirsan in qiimaynta aqoonsiga diimeed ay tahay qiyaas xagga sayniska uun ah isbedelada hadda jiraana ay isku bedeli karaan qaabab aan la filaynin haddaba maxaa laga fahmi karaa daraasadani u dambeysay waxaa arrintaasi aanu ka waraysano inoo faahfaahinaya mustafa sheekh aadan aamin oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka iyo bariga dhexe kuna sugan dalka finland runtii macnayaal fara badan bay keenaysaa laakiin macnaha u weyn ee iminka hor waxaynu la soconnaa berigii hore taariikhda markaynu dib ugu noqono qarnigii koob iyo tobnaad iyo kii toddobiyo tobnaad ee ee mataqaana kan milaadiga ah amba intii taariikhdan iminka ay adduunyadu isticmaashay inta marka la xisaabiyo waxaad waxaa jirtay wakti lagu macneeyo la odhan jiray casriga dahabiga la odhan jiray ama casri dahabi loo yaqaanay oo ay culammada muslimiintu ay sheegaan in uu ahaa ahdigii ugu horreeyay muslimiintu ay ugu sarreeyeen christanka ama diintan masiixiga ay ka sarreeyeen marka daraasadan iminka la sameeyey waxay ku tusaa macnayaal fara badan macnaha koowaad ay ku tusaa waxayeen in dareen uu jiro xagga reer galbeedka ama maraykanka ha noqoto amba wadamada yurub ee kale christanka amba diinta masiixigu ay tahay diinta koowaad ee muslimiintu ay kor ugu sii badanayaan in ay caddaynayso in muslimiintu maalinba maalinta ka dambaysa ay ay populationka muslimka uu sii badanayo sida daraasadan u dambeysay iyo kuwo kaleba ay sheegeen tirada dadka aaminsan diinta islaamka ayaa u muuqata mid sii kordhaysa laakiin waxay isweydiintu tahay maxaa arrintaasi sabab u ah horta daraasadani maxadkaasi maraykanka ee bio la yidhaahdaa maaha markii ugu horreysay uu sameeyey daraasadan oo kale wuxuu sameeyey labadii kun iyo tobankii ayay ayay daraasad tafatiran ayay sheegeen dena markaa markaas waxay ku tilmaameen dadka christanka ama diinta masiixiga haystaa in ay ay gaadhay ay tiradoodu ay tahay kolkiiba koob iyo soddon populationka caalamka amba dad- dadka ku nool adduunkan aynu ku nool nahay koob iyo soddon inay matalaan halka dadka muslimiinta ana ay matalaan saddex iyo labaatan marka waxay kutusaa inay diinta islaamku tahay ta labaad taasina waxaa keeni karta asbaabo badan oo maanta adduunka ka muuqda intii ka dambeysay koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii waxaa dhacday in mataqaana dad badan oo aan islaamka wax badan ka aqoon ay barteen oo ay wax akhriyeen kadibna sida ay ku noqdeen muslimiin iyo in kale oo badan oo qaaradaha weliba dalalka faqiirka ah ee sida afriko kale ay u horeyso in dadka muslimiintu ay kor usii socdaan oo laga yaabo qaaradaasi inay isku bedesho boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan iyo boqolkiiba sideetan inay noqoto qaarad amba mataqaana muslima ay noqoto asiana iyaduna waa sidaas oo kale marka waxaa jirta saameyn weyn oo adduunyada xataa dhacdooyinkan amba siyaasiga ha noqoto amba dhaqaalahaba ha noqoto amba hijre qaxootiyadan faraha badan le iyo hijraadkan faraha badan le ee ka socda adduunka lafteedu saameyn bay ku yeelanay ayay ku leedahay arrintan iminka maxadkaasi ay ifaalaha ay ka sameeyeen intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay waryayaga xuseen barre ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka cabdiraxmaan xuseen furre oo stuudiyaga ku heliyay aan ka codsada bal qodob iyo laba ka mid ah wararkaiga kuuga dorkoran cabdiraxmaan mahadsanid colaad faraca ururka alqaacida ee dalka yemen ayaa sheegay in hogaamiye ka tirsanaa bishii hore lagu dilay dalkaasi iyadoo ku geeriyooday weerar ka dhacay dalkaasi yemen gaar ahaan magaalada mukalla oo ay fuliyeen ciid- diyaaradaha aan di- duuliyuhu wadin ee dalka maraykanka hogaanka farca al-qaacida yemen ayaa sheegay in la dilay naasar bin cali annansi wiiluu dhalay oo curadkiisa ahaa xubno kale oo ka tirsanaa ururkaasi kuwaasoo lagu dilay magaalada mukalla maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee heegna waxay ku dhawaaqday khamiistii shalay in madaxweynihii hore dalka ivory coast lauren bagbo maxkamadda la soo taagi doono tobanka bisha novembar ee soo socota iyo weliba kaaliyihiisii aad baad umadsanta cabdiraxmaan intaasina waxaan kusoo gabagabaynana idaacaddeenii aruurnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furre anigoo maxamed cola xasana inta aan kulmayna galabta afarta marka saacadda afrikada bare xaggiina ay tahay waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen sidaa iyo ammaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.